bismi illaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waxaa wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad naga jirtaan iyo si kastoo aad noo dhegeysanaysaanba halkani waa madasha lixdanka oo dhaaxba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa maanta madasha inoogu casuman cabdinaasir sheraar maax oo ah afhaye afhayeenka dowlad goboleedka jubbaland oo khadka telefoon kaga jira magaalada kismaayo cabdinaasir kusoo dhawow madasha lixdanka wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakatu waxaan gudagelaynaa waanu dareemaynaa in hawlo badani kugu yaaliin waan kaaga mahad celinaynaa ugu horeyn waktigaaga qayb ka mid inaadna siiso annagana soomaali badan baa ku dhegaysanaysa wadafaha adduunkaga jirta oo kumanaan qof ka badan dhammaantood indhahoo dhami waxay hayaan kismaayo waxaanu doonaynaa adoo soo koobaya kismaayo shirka ka socda wixii dhacay waxaa dhici doona ajendihiisa inaad noo soo koobto ribood naga siiso horta waa salaamayaa madasha lixdanka iyo degeystayaasha intaba al asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdu salaan ilaahi subxaana watacaala waxaan ka rajeynaynaa wixii khayr iyo wanaag ku jira ummadda soomaaliyeed inuu waafajiyo taas ilahi aan ka baryaynaa subxaana watacaala saad ogtihiin dee ummadda soomaaliyeed runtii maraaxil kala duwan bay soo mareen maraaxilihi hadda ugu dambeeyena waa hadda maaragtay runtii ummadda soomaaliyeed hadda reeji ay leedahay oo dawlad fara daraara iyo maamul goboleedyo runtii dawladda federaalka hoostaga u dhisan taasina waxay wixii ugu heshiiyey dastuurkii constitutionkii ugu heshiiyey oo soomaaliya sidii laiskugu keeni lahaa runtii barnaamijkaas marka horumar buu dhaliyey waxaa marka nabadgeliya wadanka soomaaliya hadda ka jirta inkasta oo sidii la rabay iyo runtii boqolkiiba boqol ay ahayn haddanana waad la socotaan oo wadanka de hadda system baa ka jira shaqeynaya oo madaxweynihii iyo baarlamaankii iyo heerihii dastuuriya way dhisan yihiin marka arrintaasu marka runtii way fiican tahay kismaayo meesha laado shir baa ka socda shirka dowladda soomaaliya iyo runtii beesha caalamka iyo ummadda soomaaliyeed barintii indhaha ku wada hayaan waana shir nabadgeliye iyo ummadda soomaaliyeed sidii runtii sidii ummadda soomaaliyeed meesha hadda ay taaganta ay horey uga sii socon lahayd ba loo waa laga yaabaa in lagu kala aragti duwan yahay laakiin waxaan rajeynaynaa wax ummadda soomaaliyeed runtii ay raalli ka wada noqoto oo carqalad aan ku keenay horumar u keena oo isoo jiidashi iyo isoo dhawaan keena inuu kasoo baxaan rajeynayna insha allah bidin alkariim shirkaasuna de hadda wuu socdaa kumanakadiisi iyo xilitaankiisuna insha allah waad maqli doontaan mar raba hadda inaan ka hor dhaco aan sheego laakiin waxaan rabaa inaan ugu bashaareeyo inaba wax saafa iyo wax broblema iyo wax mashaakila ummadda soomaaliya runtii ay dirsato inuusan kasoo dhexi doonin meeshan ay tahay gogo nabadeed oo runtii waxyaalaha hadda jira ee arrimahee soo baxay khilaafaadkaa sidii looga gudbi lahaa oo loo xalin lahaa yaa gogosha loo fidiyey sidaasayna ku socotaa waa gogol nabadeed oo raba inay gaadho maaragtay meel kasta oo runtii gobollada soomaaliya ka mida arrintaas marka insha allah bidinaha kariib sidaasa waxaasi gogoshana waa yahay haba yaraatee wax barnaamijka kaba intaa dheerna ma jiraan aragtiyada duwan ee dad soomaalida ay ka bixinayaanna waxaan jeclaan lahay inay sidaa u qaataan insha allah bidnillahi karim waxaasa inu soo bixi doonaa
wahagaag si wacan baan ufahanay cabdi naasiriinta waxaad noogu bilowdaa ugu horeyn shirkani magicii ajendihiisusa waa maxay ajendaha looga hadlayaa muxuu yahay magaca shirkusa waa maxay magaca shirkan madaxweynaha jubbaland baa ilaamiyay waa gowol nabadeed oo runtii loogu talagalay in lagaga hadlo waxyaabaha ark kala aragtiduwanaanta ah ee runtii dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxyaalaha runtii yararka ee isku maarta inta badan laga yaabo in isku maandhaafo taas jubbaland iclaadiyahan badanaya waa gogol nabadeed tashi wey gogol nabadeed ah okay cabdinaasir gogol nabadeed waxaa loo dhigaa dad islaayay sida aynu ku naqaan dhaqanka soomaalida dhaaxba yaa lagu heshiisiinayaa islaayay meeshan haddii ay gogol nabadeed tahay horta waxaan jeclaan lahaa de shirkan hadda inaan ajenda inoo noqonin runtii intaa ka badan marnaba shirkan inaan kasii hadlo sababtoo ah shirkan barnaamijkiisii iyo howlihiisii weli way socdaan marka inaad ka hor dhacdo ama idinku hadda aad ka hor dhacdaan maaragtay ujeedaha baa ka dhigan shirka inaan isku celcelinno maartay waxaa loo wada inaan macnaha ma samaynayso wariye hadda hadda ay weydiisay waxaan jeclaanaa shirka inaan na ka hor dhicin bismillahi keliya maartay wuu soo dhici doonaa shirkana waxa uu yahay okay waa hagaag su-aasha kale aan kuweydiinaya cabdinaasir waxa weeye shirka yaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta kasoo qayb gashay soo xaadirtay waa imisa mase jiraan kuwa lagu casuumay oo waxa weeyaan aan imanin weli hadda shirkani waa waa guddiga lagu waasiinaya kasoo qayb gashay wa wa waa wada timid waa malagooreedyada dowladda ka dhawaalka xubnaha ka aday ahaayeen marka ciddii lagu casuumay runtii oo u talagalay intaas ahayn dantoodina waa wada joogaan ergooyin kale oo dee maaragtay korjoogtana waa jiraan oo waa noqotay baarlamaanka dowladda federaalka iyo golaha senatadeeda labada gole wasiirada qayb kamida waa joogaan laakiin ciddi loogu talagalay si rasmiga qoladaasay ahaayeen maarata maamul goboleed madaxdooda kale
waa hagaag maamul goboleedada waa garanay dawladda ma lagu casumay federaalka doorsa ma ku leedahay shirka dowladda federaalku shirkani laguma casuumin marka waxa weeyaan dowladda federaalku halkan wix kasoo baxaa baa lagu noqonaya iyada marka kuma jirin dadka iyada lagu casuumay waa hagaag shirkani focuska muxuu saaraya cabdinaasir primarily walow aan tiri ka hor dhici maayo oo kor uga tuura haddana si guud shirkani muxuu focuska saaraya ma wuxuu saaraya aniga ma rabo shirkani adeer waxaad kaloo nooga warantaa arrimaha jubbaland aan ka taagan degaamada qaar waxaa nagu maqaalo ah waxaa jira gadood jubbaland dhexdooda ah oo waxa weeyaan in wasiiradii iyo qaar kamida xildhibaanadii iyo doolowy halka ay isku urursanayaan oo khilaafaaduu jira arrinkaa war ma naga siin kartaa isaga maya arrintaas walaalo waxa weya waa been weeyaan ma jirto waxba kama jirto culisku heer arrintaas waxba kama jiraan jubbaland madaxdeeda halkan joogto ama doolow ha joogto ama halkan joogto shirkan iyo barnaamijkiisa waa kasoog yihiin inta badanna hadda waxaa la sheegaya media ku jira ama dadka ay ka hadlayaan waa iska maaragtay warar beena weeye marka hadday jiraan dee hala waraysto hadda warkaa keentay iyo meeshay ka jiraan iyo wasiirada la sheegaya ee hala weydiiyo marka warkaasi been weeye kama jiraan waa gaag dhegeysta halkaad naga dhegeysanaysaan weli waa madasha lixdanka waxaana maanta marti inoogu ah mudane cabdinaasir seraar maax oo afhayeenka dowlad goboleedka jubbaland oo khadka telefoonka kaga jira magaalada kismaayo cabdinaasir su-aasha kale aan ku weydiinayna waxa weeye khilaaf baa jira dhawaanaha soo kala dhex galay maamul goboleedada qaarkood oo arrimahooda laysku haystaa ama muranaa ka dhex jira warbixin guud ba naga siin kartaa iyaga arrimaha galmudug iyo puntland iyo south west iyo maamulada shirka ku casuuman buuq baa ka dhex jira arrintaas warbixin adeer hadda diyaar hadda diyaar uma ihi wakti uma hayo barnaamijka aan laga hadlo raalli baa laga ahaanaysaa barnaamijka hadda inaan ka hadlo diyaar uma ihi magarad
waa hagaag su-aasha kale aan ku weydiinaya cabdinaasir waxa weeye xidhiirka jubbaland maamulkan afhayeenka aad ka tahay iyo dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya waa caynkeeda imika walaalow dee su-aal fiican waa waa su-aal fiican waa barnaamijka noo dhexeeya dowladda federaalka anaga xidhiirkana runtii aada u wanaagsan yahay way jirtaan hadda shirkan qabashadiisa aragtiyo soo baxay oo iyagu aan rabno inaan xalino ka gudubno laakiin barnaamijka dowladda federaalka ee noo dhexeeya annaga maaragtay runtii aada iyo aada u wanaagsan yahay hadday jiraan aragtiyo hadda soo baxay oo shirkan ku saabsanna waa daaweynayna insha allah ma jiraan dowladda federaalka ahi aragtiyo ay ka qabtaa shirkan ama inay iyadu idin wakiilatay shirkan inaad qabataan ama arrimo caynkaas ama inay ku yidhahdeen shirkan looma baahna xilligan dowladda federaalku dee markii horena shirkan waa oday laakiin kala aragtiyo duwanaan way jirtaa oo hadda maaragtay lagu kala aragtiyan yahay shirkan iyo qaabka loo dhigayo sida hal barnaamijkaas waa waa wax kulley hadda aan isleenahay waa la xalinaya oo jidkiisi abdul lagu xalinaya ku taagan waxaa la xalinaya muxuu yahay cabdinaasir oo ma aragtida dowladdu ka qabto shirka iyo kaas ka qabtaan miya hay waxyaalaha kale aragti duwanaanta anaga inoo dhexeeya waan waan xalinaynaa insha allah waa kale aragti duwanaan way jirtaa noo dhexeeya dowladda federaalka iyo anaga oo ku saabsan shirkan iyo qaabka loo management garanayo kale aragti duwanaanta idinka iyo dowladda soo kala dhex gashay ma shirkun bay ku kooban tahay mise waxyaaba kalaa jira maya waa shirku wax ku kooban weye wax kale haba yaraatay ma jiraan waa wax shirkani hadda ku kooban dowladdii haddaydin ku casumin doorna aydin ka siin dowladdii federaalka ahaana ay tahay sidee u xalilaysaan aad tidhahdeen kumanaana casuumin ku aliyaan maaragtay su-aasha ku soo celi haddii dowladdii aad tiri shirka kuma aanan casuumin wax doorana kuma leh haddana aad leedahay waan ku kala yar aragti duwannahay waana xalilaynaa sidee loo xalinaya ma shir danbaa la qabanaya dowladda loogu yeedho
maya dowladda shirkani shirkani maamul goboleedyada lagu talagalay horey baan kugu sheegay wax dowladda iyada lidka ama ku lagu dhibaateynayaan ama looga hadli maayo halkan si marka iyagu ay bushiyeen oo dareen ay ka qaadeen aragti noocaas ay soo baxday oo wax laga wada hadlayo diyaar loo yahay in laga hadlaa ma garata kaasi waxa uu ahaa hafhayeenka dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdinaasir seeraar maax halkaad naga dhegaysanaysaan dhegeystayaal weli waxa weeyaan waa madasha lixdanka oo dhaxba lagu qaadaa dhigo siyaasadaha soomaaliya san horeba idin ku sheegnay waxaa maanta marti inoogu ahaa hafhayeenka dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdinaasir seeraar maax waxaa waraysiga idiin qaadaya anigo ah farxaan axmed nuur inta waraysigan mid lamid o aan ku kulmi doono dhegeystayaal waxaan idinkaga tegaynaa dhamaantiin sidaa iyo nabadgelyo